halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dadkaana dhegaysanayo waa khamiis saddexda bisha novembar sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaana idaacadda si wadajir kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah lix qof oo ku dhintay dagaallo maanta laba maleeshiya ku dhex maray gudaha degmada ceel waaq ee bartamaha soomaaliya gudaan ugayaasha kale saddex saac buu socday haddana wax xabada ka socda deegaanka ma jirto marka dagaalku iskiis buu istaagay haddana labadii milasha beelood waxaa la sheegaya inay kor fadhiyaan baa la sheegayaa aan ka warqabnaa khasaaraha waxaa la ku sheegay lix qof oo dhimashaa dhaawacna ilaa toban waa gaaraya ma garan dhegaystayaal raalli ahaada dagaalkaasi waxa uu ka dhacay degmada caabud waaq ee bartamaha soomaaliya waxaa kaloon idiin haynaa laba askarta kenya ka tirsan oo la sheegay in lagu dilay weerar kooxda al-shabaab ay ku qaaday kornyo ciidamada kenya oo marayay meel u dhow ceelwaaq gobolka gedo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaallo goosgoos ah oo maanta iyo shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo hay-adda amnesty international oo booliiska talyaaniga ku eedaysay in jirdil ay ku sameeyeen muhaajiriinta afrika ka yimaada waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka musharaxiinta madaxweynaha ee donald trump iyo hillary clinton ayaa awoodooda isugu geynaya gobollada north carolina iyo florida khamiistan maanta ah labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa bishan nofembar sideedeeda trump ayay liiska ugu jirtaa afar isu soo baaxa oo ka dhaca gobolada dhaca xeebaha bari khamiistana maanta ah oo ka bilaabanaya magaalada ku taala dhinaca waqooyi ee florida ee jacksonville ka hor inta uusan u jehaysan inuu ka hadlo bariga pennsylvania ugu dambeynna uu kusoo gebagabeeyo maalintiisa inuu ku hakado laba goobood oo ka tirsan north carolina clinton ayay hadda u qorshaysan tahay in laba isu soo bax ay ka qabato gobolka north carolina oo midka koowaad uu yahay greenville oo uu ku xigo mid kale oo ay ku qabanayso deegaanka ku xiga ee layidhahda raley madaxweyne barack obama ayaa dhinaciisana gobolka florida ka geli doona olole uu ku matalayo hillary clinton iyadoo ay u qorshaysan tahay inuu aroornimada hore ee khamiistan maanta uu ku hakado magaalada miami sidoo kalena isu soo bax ka dhacaya magaalada jacksonville oo soddon kilo waa soddon mayl u jirta miami isu soo baxaasi oo dhacaya isla xilliga uu halkaasi ka qabsoomayo isu soo bax uu ku qabanayo trump
ciidamada dalkaasi ciraaq ayaa si taxadir ku jira waxa ay hore ugu socdaan magaalada mowsul iyaga oo meelo kooban oo magaalada ah ku sugan ciidamada ayaa si taxadir leh waxa ay u baarayaan sida la sheegay guryaha si ay u hubiyaan badqabka dadka rayadka ah ciidamada ayaa warwar waxa ay ka qabaan qaraxyo kala duwan iyo kooxaha meelaha durugsan wax ka soo toogta ee daacish kuwaasi oo hogaamiyahooda ugu baaqay inay cagaha dhulka ku adkaystaan oo ay ku dadaalaan gacan ku-haynta magaalada musul kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay amnesty international ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen warar sheegaya in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay dad taageersan kooxaha jihaadoonka ah kuwaasi oo jirdi loo geystay ama la garaacay
militariga maraykanka ayaa sheegaya in laba ka mid ah ciidamadeeda ay ku dhinteen ay u dhinteen dhaawac ka soo gaaray intii uu socday howlgalla ka dhana daalibaan oo ka dhacay waqooyiga afghanistan laba kale oo ameerikaan ah ayuu dhaawac ka soo gaaray intii uu socday howlgalkaasi taliyaha xoogaga maraykanka ee ku sugan afghanistan genaraal john nicholson ayaa ku sifeeyey dhimashada labada askari inay tahay mid xanuun leh waxaana isagoo ku hadlaya magaca ciidamada uu u tacsiyeeyey qoysaska iyo saaxiibada ciidamada dhintay marka laga soo tago dhacdada murugada leh ayuu jenaraalku sheegay in xoogaga maraykanka ay yihiin kuwo adag oo ay ka go-an tahay inay garab siiyaan saaxiibadooda afghanistan in ay difaacaan qarankooda
shil tareen oo ka dhacay magaalada karaaji ee dalka bakistan ayaa ugu yaraan kow iyo labaatan qof ay ku dhinteen kadib markii laba tareen ay isku dhaceen saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka jinah ee magaalada karaajiya ayaa sheegay in dad ka badan konton qof oo kalena ay ku dhaawacmeen shirkaasi oo haatan cusbitaalka lagu dabiibayo ajabguul oo goobjoog ka ahaa halkaasi ayaa waxauu sheegay in tareen xawaare sare ku socday uu ku dhacay mid kaleeto oo meesha iska taagnaa kadibna boor iyo qiiq xoogani uu goobta isku gadaamay iyadoo dadkii tareenka saaraana ay qaylo iyo ooyin isku dareen warbaahinta ayaa soo tebinaysa muuqaalo muujinaya kooxaha gurmadka ah oo qabcado ka furaya tareenka ah ee dadkaasi saaraayaan si ay uga soo daadgureeyaan rakaabka gudaha ku xaniban mid ka mid a dadkii dhaawacu soo gaaray oo ku sugan sariirta cusbitaalka ayaa waxa uu sheegay inuu arkayay markii tareenka ay saaraayeen ee sakariya express uu ku dhacayay tareen kaleeto oo meesha joogay taasina ay ku noqotay cabsi weyn iyo argagax
ku bilownay degmada caabud waaqay bartamaha soomaaliya ugu yaraan lix qof ayaa dhintay in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta gudaha degmadaasi ay dagaallo ku dhex mareen laba maleeshiyo dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo aana qabiil haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka caabud waaq waxa uu ku waraystay macalin sugaal cali guuleed oo ka mid ah culimmada degmada caabud waaq
walaal dagaal baa ka dhacay maanta degmada caabud waaq sagaalkii subaxnimo ama saddex saddex saac subaxnimo qofba qofba suu yaqaano dagaalkaasoo dagaal nasirdara ah oo ku saabsan waxay waxaan loo yaqaano soomali utaqaana ana qabiil ma garata waan gartay dagaalka walaal marka adigu hadda kor ayaa waxaa jirtay nin oo maaragtay beelaha deegaanka ka mid ah oo nin ganacsada ah lagu dilay deegaanka ninkaasoo muddo adigu laba bilood ka hor dhintay ninkii adigu dad ka mid a beeshiisii oo wax magarato lagu sheegi karo baa un shalay waxay dishay nin kale oo beeshii hore wax dishay ah marka dagaalkan wuxuu daba socday ninkii shalay la dilay aanadaas daba socday dagaalka walaal maan magarad ilaa hadda maxaa khasaare ka dhashay oo la og yahay walaal dagaalku dagaal wuxuu ahaa aada iyo aada u kharaar buu ahaa muddo aan ku qiyaasi karo saddex saac buu socday haddana wax xabada ka socota deegaanka ma jirto marka dagaalku iskiis buu istaagay haddana labadii milasha beelood waxaa la sheegaya inay soo fadhiyaan baa la sheegayaa aan ka warqabnaa khasaaraha waxaana laku sheegay lix qof oo dhimashaa dhaawacuna ilaa toban waa gaaraya ma garat marka lixda qof yaa idin xaqiijiyey goobaha caafimaadka oo aan la xiriirnay ama aan tagnay dhakhaatiirta deegaanka laba isbitaal ugu yaraan baanu la xiriirnay marka ayagaa noo xaqiijiyey goobaha caafimaadka ayaa noo xaqiijiyey marka culimadiinna iyo cid kale ama oday dhaqameed ama nabadoonno cid u dhaqaaqday inay bal dagaalka kala joojisaa ma jirta ama iminka ka howlgashay in aan dagaalku mar kale bilaabmin horta ismaaciilow dagaalku waktiguu dhacay wakti dhow ayay ahayd hadda muddo laba saaca ka hor buu istaagay culummada iyo odayaasha iyo dhalinyarada ururada dhalinyarada iyo bulshada qeybadeeda kala duwan way u taagan yihiin dagaalkaas inay istaajiyaan insha allahu tacala waxaan rajeynaa haddii ilaaha awooddu la ogolaado in lagu guuleysto dagaalkaas ma dambe inuusa dhana insha allahu tacala waxaan dagaalaya waa beela walaalah shaydaan baa isku diray ilaahay subxana watacala marka waxaan ka rajeynaa dagaalkaas sidaan ku dhamaado wakti xun baa lagu jiraa weliba oo abaar ah oo dadkii aada u baahan yihiin baadihii aada looga soo qaylinayo marka insha allahu tacala walal waxaan rajeyna dagaalkaas ilahay idankiis ilahay uu noo guuleeyay inaan maaragtay saa kusoo afjarmo waxaana ugu baaqaynaa anagoo ka faaidaysana fursaddan anoo ka faa'idaysanaya dadkaa dagaalamaya ee walaalaha ah dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wax faa'iidaa oo dagaal laga gaarayna ma jirto soomaali aana qabiil iyo dhibaato iyo foolxumada ay geysatay dhibaatada ay geysatay way ogyihiin marka waxaan ugu baaqayaa beelahaas walaalaha ee dagaalay ee dagaalamay iyo maleeshiyaadkaas hadda isor fadhiya inay kala hubka kala qaadaan inay qoryaha dhigaan inay maslaxadda iyo miiska wadahadalka isugu yimaadaan baan ugu baaqaya ano fursadan ka faa'iisanaya walaal macana ma garat
kaasi waxa uu ahaa macalin sugaal cali guuleed oo ka mid ah culimmada degmada caabudwaaq waxaana uu khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
intaa la ogyahay laba askari oo kenyaan ah ayaa ku dhintay kadib markii kolonyo gaadiidka ciidamada milatariga kenya lagu qarxiyey meel u dhow degmada ceelwaaq ee gobolka gedo axmed maxamed dhaqane oo isaguo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ceelwaaq ayaa v o eda wuxuu u sheegay in labada askari ee dhintay ay ahaayeen sarkaal watay ciidamada iyo darwalkii gaadhiga la qarxiyo waday saare cabdi axmed ayaa haddaba sarkaalkaasi weydiisay ugu horreyntii inuu bal sharaxo siday wax u dhaceen walaal ciidamada kenya waxaa lagula beegsaday meesha la yidhaahdo werey oo u jirta ceelwaaq shan iyo toban kilomitr buusaarna u jirta shan iyo labaatan kilomitr ma garas marka ma dhinaca gudaha gadaa mase waa dhinaca xuduudda kenya iyo soomaaliya waa soomaaliya xuduuda soomaaliya iskale dhulka ay martay hadda lagu qarxina soomaaliya le meesha ay u socotina buusaar weye eemadeedaana degan ma garas waa gartay marka maxaa khasaaro ka dhashay waxaa la ii sheegay anigu mar waxaas dhacayeen ma aanan ogeen mana aanaan joogin waxaa la yidhi hal gaari oo qoloyinka hadda taangiyaasha baabuurta la yidhaahdo ayaa miina lagu qarxiyey miinada marka dhulka la dhigo kadib waxaa loo qabtaa baa la yidhi hormuud meel bay u fadhiisteen gaarigii marka u horreeyey oo marayay bay hormuudka u qabteen gaarigaas sidaas ayuu ku gubtaa la yidhi marka ma la ogyahay khasaaraha dhimashada inta ciidamada kenya uga dhimatay
aa khasaaraha waxaa loo sheegay hal nin oo muslin oo darawal ahaa oo ciidamada ka tirsanaa iyo ergaalkii wataa la yidhi waa gartay marka kulligood kenya ahaayeen aa kulligoodna ciidanka ciidamada kenya ay ahaayeen wax kaloo hadda soomaali oo kale oo gaar ah oo ciidamadan hadda waddankaani lama jirin ma garat marka ciidamadaas xaggee ku socdeen la weeraraayo waxay ku socdeen buusaar oo u ah saldhig ciidamada kenya ay ku sugan yihiin haa waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ciidamadii weerarkaasi loo geystay oo baabuurka laga gubay xaalkoodu siduu noqday ma halkii ayay joogaan mise way ka gudbeenoo saldhigay u socdeenay ku noqdeen walaala way tegeen gaarigii way jiiteen oo wiish baa u qaaday ayagana waxay tegeen meeshii saldhigooda ahayd oo ay u socdeen bay si nabadqab ay ku tageen markii dambe ma garan cid kaleo wax ku gaareen ma jirta ama dadka deegaanka oo maaragtay khasaaro uu soo gaaray ama kuwii kale al-shabaab sida la leeyahay ee weerarka geystay sax ciidamada amisom ee kenya wax hadda khasaare oo labadaa nin ka badan oo gaari ma aana maqal meeshii ay saldhigoodii ciidankoodiiba way tageen oo si nabadqab ay ku tageen kuwaan dhallinyaradahna wax gaari ma maqal ma garat waa garta marka bal waxaad iga warantaa deegaanadaas aad joogtid ee degmada ceelwaaq iyo meelaha ku dhowdhow oo dhan kenyaanku way joogaan ciidamada etoobiya waa lagu sheegaa kuwiina soomaaliga waa joogtaan al-shabaab oo dhinaca kale idinka ugaarsanaysa way joogaan saameyn sidee arrintaasi ugu yeelatay dadka deegaanka iyo nolosha guud ahaan magaalada walaal magaalada ceelwaaq iyo hadda hareeraheeda ma joogaan ciidamo etoobiyaana ma garat waxaa jooga oo keliya ciidamada kenya ciidamada kenya hadda noogu dhowna waa kuwa buusaar kuwa kale way ka shisheeyaan faafacduun ilaa iyo baareeriya halkaas weye ayagana hadda nimin howlgalo oo shaqeeyo oo hadda dhaqdhaqaaq sameeya maaha annagana iyagaan la mid nahay wallahi yagankaena waddooyinka way iska tuugan yihiin meel walba way iska imaadaan way iska tuugan yihiin aad iyo aad baa moodaa dadka inuu xoogaha u tabar dhigay oo ciidamada hadda soomaaliga waddankan ku sugan oo deegaanka hadda ceelbaas joogto dad hadda saas awoodooda ay dhan tahay ma aha ma garan waa gartay bal marka waayahay saameynta nolosha dadka deegaanka siday ugu yeelatay arrintaas waay nolosha deegaanka aad iyo aad iyo aad bay ugu yeelatay cariiri badan baa lagu jiraa cadayd badan baa cariiri badan baa lagu jiraa xaaladaha ma fiicno abaar bahal la yidhahdana ilaahay baa ku salladay xooluhuna way iska baaba-ahayaan meel loo cagarsado hadda biyihii iyo daad kale loo raadiyana ma jiraan wallaahi xaaladda aad ayay u tahay cabsidana waa u
kaasina wuxuu ahaa axmed maxamed dhaqane oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ceelwaaq waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed
mar kale galab wanaagsan meel kastoon daga maqlaysaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa shalay iyo maantaba ka dhacay dagaalo goosgoosa oo dhex maray ciidamada maamulada puntland iyo galmudug oo magaaladaasi isku horfadhiya dagaaladan ayaa imaanaya iyada oo hogaamiyaasha labada maamul ee magaalada abudebe ee imaaraadka carabta ay ku gaareen heshiis colaada labada dhinac lagu dhammaynayo haddaba waxaa khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo ku jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid marka hore waa ku salaamayaa marka xiga bal dagaaladan goosgooska ah ee hadda kasoo cusboonaaday gaalkacyo bal wararkii u dambeeyey
casha aad baad mahadsan tahay magaalada gaalkacyo muddo ka badan labaatan isha waxaa isku hor fadhiya ciidamo ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland inkastoo maalmihii ugu dambeeyey la oran karay xaaladda in ay deganeed haddana maanta waxaa dhacay rasaas goobgoofa oo dhinacyadu ay isweydaarsanayeen hase yeeshee shalay gelinkii dambe ayuu ahaa dagaalkii mid xoogan oo dhex maray dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland ka oo lasoo warinayo in khasaaro dhimasho iyo dhaawacda uu ka dhashay inkastoo kii saakay dhacay rasaastii dhinacyadu ay isweydaarsadeen aysan sababeyn wax khasaara ah dagaalada goosgooska ah shalay gelinkii dambe kow iyo tobankii saac cabaara geeska africa markay ahayd ayaa dagaal xoogan wuxuu dhex maray dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland laba ruux ayaa la ii xaqiijiyey in goobaha caafimaadka la geeyo oo dhimasho ah in ka badan toddoba ruuxna dhaawacyo qaba waa la gaarsiiyey qaar ka mida waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalameen halka dad rayigana ay ku waxyeeloodeen rasaastii dhinacyada ay isweydaarsanayaan
bal haddaad sifo ka bixiso goobtan lagu dagaalamayo shacabka siduu u degan yahay
xaafadaha ka agdhow halka ay ciidamada isku hor fadhiyaan ma jirto wax dad ah oo degan lixdii bishii dhamaatay tobanaad ayuu dadku ka guureen kadib markii halkaa dagaalka uu ku dhex maray bilowgiisii ciidamada maamulada galmudug iyo puntland gebi ahaan aadaas oo odil waa wada cidlo waxa uu saameyn dagaalku ku yeeshay qaybaha kale ee xaafadaha magaalada gaalkacyo oo iyana dadku ay ka barakaceen isku soo wadaduub waxaa la oran karaa aaga dagaaladu ay ka jiraan iyo qaybo kale oo ka agdhowba xaafadaha magaalada gaalkacyo ma degana dad rayid ah oo saameyn waxaa ku yeeshay dagaaladii dhacay marka marka xabadaha goosgooskan oo kale ama dagaaladan goosgooska oo kale marka ay dhacayaan rasaasta la adeegsanayo ma gaaraysaa goobaha kale ee dadku ay u carareen ama qeybaha kale ee magaalada ee dadku ay miciinka bideen
si weyn caasha waxaa dhacaya waxaa kamid a qoryaha waaweyn oo culculus madaafiirda dadku ay soomaalida u yaqaanaan madaafiirdaasi waxa ay ku dhacayaan iyaga oo habal ah xaabado dad rayida ay degan yihiin oo weliba dad tiro yar oo dadkii barakacay ka haray oo xaafadahooda waardiisanaya ama meel ay maciin dhidaan ama ay u qaxaan waaye waxyeelo way u geysanay sidoo kale rasaasta yareerka ah ayaa iyana soo gaaraysay shalay gelinkii dambe dagaalkii dhacay ee dhinacyada dhex maray rasaastii la isweydaarsaday waxaa kamid ahay dadkii ku dhaawacmay qof haweenaya bartamaha magaalada gaalkacyo oo aan uga dhoweyn halkii lagu dagaalamayay ayay rasaas habow ugu timid sidaa laajligeed ayay ku dhaawacantay waad dareemi karaysaa waa magaaladu waa magaalo yar inkastoo muddooyinkii dambe ay baaxadeedu sii balaarimayso haddana halka lagu dagaalamayo waa dhinaca galbeed ee xaafada garsoor ee magaalada gaalkacyo waa meel aan sida uga fogeyn xaafadaha aadka u zaxmada badan ee suuqa bartamaha magaalada uu ku yaalo rasaastuna waa ay soo gaaraysaa habowga ah dhinaca kale waxaad ka warantaa cabdiwaaxid heshiis ayaa la sheegay in labada maamul ay gaareen heshiiskaasi ma keeni waayey in ciidamadan la kala qaado oo magaalada gaalkacyo nabad lagu soo dabaalo oo dadkii qaxayna ay soo noqdaanoo noloshii caadi ay kusoo noqoto heshiiska muxuu u shaqeyn waayey
heshiiska hogaamiyaasha labada dhinac ee maamulada galmudug iyo puntland ay ku wada gaareen magaalada abudubai madaxweynaha puntland soo laabashadiisii waa uu ka dhawaajiyey in heshiis la wada gaaray mana shaqaynin heshiisku maadaama weli dhinacyadii ay farfadhiyaan waxaana kamid ahaa qodobadii lagu heshiiyey in dhinacyada ciidamadu ay kala qaadaan xabadboojina la sameeyo weli waxaad dareemaysaa inaysan ciidamadii kala qaadin dhinacyadiina ay ciidamadoodu weli ishorfadhiyaan madaxda maamuladu weli ma aysan imaanin magaalada gaalkacyo oo heshiis iyo qorshe dhab ah oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa laguma gelin magaalada gudaheeda kulanka wuxuu ka dhacay abudubai ciidamadu waxay isku horfadhiyaan gudihii magaalada dadkuna ma suurta gelin inay dib ugu soo laabtaan oo heshiiskii weli waxa ay ka qabaan ama qudaraynayaan in xaalad dagaali ay mar kale dib uga dhacdo gaalkacyo cabdiwaaxid dabcan ciidamada meesha waxa is horfariisiyey maamulada ay ay kala matalayaan labadaasi ciidan mar haddii labadii maamul madaxdoodii sarsare ay heshiisay maxaa keeni waayey in ciidamadaasi fariinta la gaarsiiyo oo la kala qaado mise heshiiskaa wuxuu ahaa markii hore mid qabyo ah ama madax un la isu soo ruxo lasoo kala tegay
badan ee falanqeeya siyaasadda ama xaaladda gobolka aada u odarasaya heshiisku waa ay eh, salugsan yihiin eh, inkastoo ay u arkaan eh, xal isu soo dhaweyn kara dhinacyada haddana saluug ayay ka muujinayaan oo waxay ku sheegayaan in meesha laysku haysto aysan ahayn abudabi oo halka eh, dhibtu ka taagan tahay tahay gaalkacyo sidaa daraaddeedna loo baahnaa madaxda maamulada iyo mas-uuliyiintuba inay yimaadaan gaalkacyo halkaana ay ka unkaan heshiis dhinacyadu ay si dhaba u wada gaaraan qaar ka mida waxgaradka oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey waxay aada iyaga lafirkooda ee u wadaan dadaal ku aadeen sidii dhinacyadu ay u dhaqangelin lahaayeen heshiiska abudubay lagu gaaray
marna ma kuu suuro gashay dhinacaaga inaad xiriir la samayso mas-uuliyiinta sarsare ee labada dhinac
madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug oo xiriir aan la sameeyey arrinta heshiiska aan kala hadlay wuxuu ii sheegay inay aada u soo dhaweynayaan islamarkaana dhankooda ay diyaar u yihiin inay qaadaan ee, ciidamada galmudug ee jiidda hore ee ee jooga ee, sidoo kale wasiiro ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo xiriir la sameeyey iyagu lafirkooda waxay ii xaqiijiyeen inay wadaan dadaal sidii dhinacyada ee, ee, ciidamadooda loo kala qaadi lahaa hase yeeshee midda ugu muhiimsan waxay tahay cidda marka ugu horeysa fulin lahayd qaadida ciidamada maamul maamulada ee labada dhinac ee isku horfadhiya gaalkacyo midaas ayaa ah midda muhiimadeeda gaar kale oo ishana lagu hayo marka sida muuqata weli heshiiskaasi waa qabyo ma dhammaystirna markaan usoo noqdo magaalada guud ahaan haddaad ila hadlayso xaaladdu waa sidee ma rasaas baa dhacaysa mise xaaladdu hadda way qabowday oo difaaci baa lagu kala jiraa
xaaladdu way degan tahay laakiin waxaad dareemaysaa mararka qaarkood iyadoo jawi degan uu jiro in daqiiqad gudaheed ay wax isbedelayaan rasaas baa dhacaysa si xooga weliba la isugu weersanayo hase ahaatee haatan xilligan way degan tahay dadkii gaalkacyo badi boqolkiiba lixdan kuma aysan soo noqon oo weli waxa ay ku maqan yihiin deegaanada ee ka agdowdhow magaaladu waa cillo dareen bay ka qabaan in cabsi ah oo colaadi mar kasta ay dhici karto hase yeeshee xaaladdu way degan tahay caasha mararka qaarkood baa rasaastu waxa ay noqonaysaa mid faraha laga bixiyey haddana daqiiqada kadib xaaladdu waa ay degaysaa
aad baad umahadsantahay cabdiwaaxid kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo si toos ah khadka taleefonka ee gaalkacyo ugu jira isagoo ka waramayey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo shalay iyo maantaba ay ka dhaceen dagaallo goosgoos ah oo u dhexeeyey maamulada galmudug iyo puntland
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ciidamada booliiska ee talyaaniga waxay ku eedeysay inay jir dilaan muhaajiriinta dalkaasi doonyaha ku soo gala ee ka imaanaya dalalka afrika warbixintan waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere wasaaradda arrimaha gudaha ee talyaanigu wax jawaaba oo deg dega kama bixin warbixinta hay-adda amnesty warbixinta ay ku jireen eedo ku saabsan garaacis koronto laysku dhejiyo iyo faraxumeyn dhinaca jinsiga ah warbixinta ayaa sheegtay in eedahani ay ku koobnaayeen xaalado dhowra oo la xidhiidha dad soo galootiya oo iska diiday in fara laga qaado talyaaniga ayaa noqday meesha ugu weyn ee yurub ay ka galaan dadka ka soo cararaya xadgudubyada iyo saboolnimada afrika dadkaas badankooda ayaa ka gudba badda mediteraneanka iyagoo dhex mara dalka u qalalaasuhu ka jiro ee libiya iyagoo nolol wanaagsan yurub ka raadinaya midowda yurub oo ka walwalsan mawjadda soo galootiga ee talyaaniga soo maraysa ayaa bishii sebtembar ugu baaqay talyaaniga griiga iyo dalalka kale jiidda hore ku yaalla inay sameeyaan goobo lagu qaado aqoonsiga iyo faraha soo galootiga sharciga midowda yurub ayaa qoraya in soo galootigu uu joogo waddanka ugu horreeya ee midowda yurub ka tirsan ee ay soo gaadhaan arrintaasna waxaa caddaynaya marba meesha ugu horraysa ee faraha lagaga qaado ilaa sannadkii hore soo galootiga badankooda ayaa diiday in aqoonsi laga qaado iyagoo u gudbayey dalalka hodanka ah ee waqooyiga yurub ku yaalla mateya dibelis oo ah cilmi baadho ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in go'aanka midowda yurub ee ah inuu joojiyo qulqulka qaxootigiyo soo galootiga waqooyiga yurub u socda ay tallaabadaasi dalka talyaaniga meel adag gelisay islamarkaana ay ku keentay inuu wax sharci darro ah ku kaco amnesty ayaa sheegtay inay waraysatay qaxooti iyo soo galooti talyaaniga ku sugan oo ka badan boqol iyo toddobaatan ilaa bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii badi dadkaasi ma diidin in farahooda la qaado wax dhibaato ahina ma dhicin hase yeeshee afar iyo labaatan qof ayaa la sheegay in booliisku uu si xun ula dhaqmay dhowr kale ayaa sheegay in si fara looga qaado uu booliisku awood xaddaafa adeegsaday amnesty ayaa soo xigatan in magaciisa ku soo koobay aadam oo toddobiyo labaatan jir ah kana yimid gobolka daarfuur ee dalka suudaan ninkan ayaa sheegay in booliisku uu garaacay korontana ku dhejiyey ka hor intii aanu dharka ka bixin oo aanu fara xumaynin warbixinta ayaa qortay in dhaqanka noocaasahi uu jirdil gaadhsiisan yahay waa marka la eega heshiiska caalamiga ee qaramada midoobay ee ka hortagga jirdilka warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in dadka qaarkii sabab la-aan loo xidhxidhay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdisandheere oo warbixintaas soo jeedinaya haatana bal aan ku nasanno codkii asbanlof
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan saacadda xaggiinna waa afartii iyo barkii galabnimo magaalada washington idaacadda sida tooska ah aad uga dhagaysanaysaan waa sagaalkii iyo barkii subaxnimo waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobadaydi kusoo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii toddobaad waliba maantaoo kale aad maqli jirteen ee dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban musharaxiinta madaxweynaha ee donald trump iyo hillary clinton ayaa awoodooda isugu geynaya gobolada north carolina iyo florida khamiistan maanta ah labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa bisha novembar sideedeeda trump ayay liiska ugu jirtaa afar isu soo bax oo ka dhaca gobolada dhaca xeebaha bari khamiistan maanta ah oo ka bilaabanaya magaalada ku taala dhinaca waqooyiga ee florida layidhaahda jacksonville ka hor inta uusan u jahaysan in uu ka hadlo bariga pennsylvania ugu dambeynna uu kusoo gebagabeeyo maalintiisa in uu ku hakado laba goobood oo ka tirsan north carolina hillary clinton ayay hadda iyana u qorshaysan tahay in laba isu soo bax ay ka qabato gobolka north carolina oo midka koowaad uu yahay greenville oo uu ku xigo mid kale oo ay ku qabanayso deegaanka ku xiga layidhahda relayn madaxweyne barack obamana waxa uu dhinaciisa gobolka florida ka geli doonaa olole uu ku matalayay hillary clinton iyadoo ay u qorshaysan tahay inuu aroornimada hore ee khamiistan maanta ah ku hakado magaalada miami iyo sidoo kale isu soo bax ka dhacaya magaalada jacksonville oo soddon mayl u jirta miami isu soo baxaasi oo dhacaya isla xilliga uu halkaasi ka qabsoomayo mid uu halkaasi ku qabanayo donald trump ciidamada dalkaasi ciraaq ayaa si taxadir ku jira waxa ay hore ugu socdaan magaalada musul iyaga oo meelo kooban oo magaalada ah ku sugan ciidamada ayaa waxa ay baarayaan guryaha si ay u hubiyaan badqabka dadka rayadka ah ciidamada ayaa waxaa walwal ay ka qabaan qaraxyo kala duwan iyo nimanka meelaha durugsan wax ka soo toogtaa ee kooxda daacish kuwaasi oo hogaamiyahooda ugu baaqay in cagaha dhulka ay ku adkaystaan oo ay ku dadaalaan gacan ku haynta magaalada musul kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay amnesty international ayaa waxay sheegtay in ay heleen warar sheegaya in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay dad iyagu taageersan kooxaha jihaadoonka ah kuwaasi oo jirdi loo geystay galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indileena halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maxkamadda sare ee england ayaa waxay go'aamisay in xukuumadda ay hogaamiso teresa may aanay keligeeda ku dhaqaaqi karaynin go'aano siyaasadeed oo la xiriira xilliga sida rasmiga qalinka loogu duugayo qodobka kontonaad ee heshiiskii lisbon oo horseedi doona in ay bilowdaan wadahadallo muddo socon doona oo looga xaajoonayo xiriirka u dhexayn doona britain iyo midooda yurub haddaba waxaa qadka telefoonka si toos haatan ugu jiro magaalada london waryaheena v o a ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan waa ku salaamay marka hore marka labaad go-aanka ee maxkamaddu ay gaartay muxuu ka dhigan yahay
aad baa umahadsan tahay daandurey runtii go-aankan maxkamadda ay maanta gaadhay waxa uu ahaa mid si weyn ay uga naxeen xukuumadda ay hogaamiso teresa may oo sida aada la socotaba xoog badan gelinayay in britain ay ka baxdo midowda yurub islamarkaana ay bilowdaan wadahadaladii rasmiga ahaa ee looga baxayay bisha march ee sanadka soo socda arrintan marka waxay ka dhigan tahay in markii ugu horeysay mucaarado xoog weyn ay la kulantay xukuumadda ay hogaamiso theresa may tan iyo markii aftida dadweynaha dalkan britain ay xoogooda isku raaceen in laga baxo midowda yurub waxaana runtii dhinaca kale caqabad xoog badan ay kala kulmi doontaa mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan britain oo xoogooda ka mid ahaa dadkii u codeeyay in britain weli ay kasii mid ahaato midooda yurub iyo xisbiyada mucaaradka ee dalkan oo inta badan doonaya in nooca ka bixista britain ee midooda yurub uusan noqon mid aada u adag ama mid run ahaantii dhibaato u geysan kara dad fara badan oo dalkan britain ku nool oo iyana laf ahaantooda u codeeyay in britain weli ay kasii mid ahaato midooda yurub waxaa kaloo dhinaca kale jira in baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare laf ahaantooda haddii ay cod qaadaan ama haddii ay kasoo horjeedsadaan arrintan sharci ahaan ay noqonayso in mar kale dib loogu noqdo aftida ama ay tahay wax kama jiraan laakiin dhinaca kale haddana waxaa barbar socda dadweynaha maadaama boqolkiiba laba iyo konton ay u codeeyeen in britain laga baxo in haddana arrintaas lafaanaanteeda la tixgeliyo inkastoo dastuurku uu ogol yahay in arrintan dib maaragtay mar kale loo eego maadaama mucaaradadeedu ay aada u xoog badan tahay marka waxaa la dhihi karaa runtii go-aankan wuxuu ka dhigan yahay in muddooyin ama bilooyin ay qaadan karto in isjiijiidka ku saabsan sida looga baxayo britain wadahadallada la gelayo nooca ay noqon karaan iyo sidoo kale xiriirka labada dal ka dhaxaynaya marka la eego midooda yurub iyo britain waxa uu noqonayo sababtoa dad fara badan ayaa waxa ay doonayaan in isu socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha ee yurub sidiisa uu ahaado kuwo kale waxay doonayaan in aada loo kontaroolo oo dadka soo gelaya ay noqdaan dad xadidan iyo dabcan sidoo kale waxyaabaha guud ahaan danaha ah ee ka dhexeeya midooda yurub iyo britain sida ay noqon doonaan waa gartay sidaa la socotana midooda yurub laf ahaantiisu waxa uu doonayaa in heshiiska la saxiixo si go-aanka britain uu maaragtay u hirgalo oo marka iyana ay tallaabooyin u qaataan marka runtii waxaa la dhihi karaa waa caqabad siyaasadeed oo soo wajahday xukuumadda teresa may marka haddii hadda sida ay sheegtay heshiiska aan la siixin oo xaaladdu ay sidaasi ahaato xiriirkooda siduu noqonayaa dalalka midooda yurub iyo britain gaar ahaan markaad fiiriso dhaqaalaha labada dhinac
runaantii arrinta ugu muhiimsan hadda waxay tahay waxaad moodaa in uu soo xoogeysanayo dadka aaminsan in britain weli ay kasii mid ahaata midooda reer yurub inta badanna xisbigan hadda conservative-ka oo ah xisbiga dhinaca midig ah laf ahaantiisa cadaadiskan iyo dhibaatadan uu la kulmi doonaa dabcan waxaa jiri doona inuu mar kale qaadan doono abiil waxa loo yaqaano ama racfaan oo iyagu ay doonayaan in wadahadallada markii hore sida loo qorsheeyay ay ku socdaan oo bisha march noqon doonta laakiin arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay run ahaantii marka la eego in keligood aanay hadda go-aan qaadan karayn oo go-aanka lala yeelan doono oo ugu yaraan xataa dadka qaarkood ay ka fakerayaan in ka bixista britain ee midooda yurub aanay noqon sida ay u doonayaan xisbiga conservative-ka oo ay noqon karto mid jilicsan oo mararka qaarkood xataa isu soo dhoweyn karta in sidii hore ay u socdaan danaha labada dal dhinaca marka la eego midooda yurub run ahaantii midooda yurub dalal fara badan ayaa weli waxa ay doonayaan inay ogaadaan waxyaabaha laga wada hadlayo oo ah waxa waktiga dheer runtii keenay ilaa iyo hadda in aan si rasmi a loo saxiixin inay labada dal kala tagaan aan idhaahdee midooda yurub iyo iyo dalkan britain inay si rasmi a u kala tagaan marka runtii haddii ay dhacdo in baarlamaanka uu ka hor yimaado oo tallaabadaas uu qaato waxaa dhici doontaa in marka runtii ay ay bilooyin fara badan ku qaadato xukuumadda hadda saameynta ay ku leedahay arrimaha siyaasadda ee ka bixista britainna ay aada usii wiiqanto dad badan oo midooda yurubna runtii ay ku faraxsan yihiin dharbaxada siyaasadeed ee maanta ku dhacday xisbiga conservative-ka mar haddii maxkamaddu ay ogolaatay in baarlamaanku uu go-aano ku yeesho sida looga baxayo midooda yurub iyo heshiisyada la gelayo nooca ay noqon karaan aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasna wuxuu ahaa wariyahena ridwaan xaaji cabdiweli ee london oo khadka telefoonka ah igu warramayey
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay seegto iyo inta jeclan ay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somaly com madaxweynaha dalkan mareykanka barack obama oo xilkiisu uu ku egyahay bisha january ee sanadka soo socda ayaa isu diyaarinaya in uu ka guuro aqalka cad obama ayaa asal ahaan kasoo jeeda qaaradda afrika iyadoo uu aabihiina ahaa muwaadin reer kenya ah waxaana dad badan oo afrikaan ah ayay u arkaan in uu mid ka mid ah in uu yahay mid ka mid a haddaba siddeed sano oo uu xilka hayay maxaa dhaxal ah ee uu uga tegi doonaa qaaradda afrika warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray jiil craig waxaana inoo faahfaahinaya xuseen barre dadka afrikaanka ah ayaa aada ugu hanweynaa madaxweyne obama markii uu xilka qabtay rajadaasi oo ahayd mid aad u weyn sida uu tilmaamayo baraak muluka oo ka faallooda siyaasadda If we in Africa were looking up to him to come with a magic wand to solve our problems, then I think our expectations were misplaced.
haddaannu nahay dadka afrika waxaannu ku qabnay rajo badan annagoo u arkaynay inuu xal u heli doono mashaakilkeenna laakiin waxaan filayaa waannu ku khaldanayn sababtoo ah isagu ma aha madaxweynaha afrika balse waxa uu ahaa madaxweynaha maraykanka madaxweyne obama ayaa afar jeer booqday qaaradda afrika isagoo soo maray lix waddan waxaana uu madaxda afrika kala hadlay arrimo ay ka mid tahay dhowrista xuquuqda aadamaha waxaana uu arrintaasi ka dhawaajiyey booqashadiisii u horreysay ee sannadkii labadii kun iyo sagaalkii isagoo ku sugan dalka gaana waxaana uu sheegay inaanay afrika u baahnayn rag xoog badan balse ay u baahan tahay hay-ado iyo xafiisyo adag oo si wanaagsan adeegga u qabta sidoo kale waxa uu colays ka saaray isdhaafsiga ganacsiga oo lagu bedelo kaalmada iyo mucaawimada sida uu tilmaamayo cali khaan saaju oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda I think President Obama built a framework for the U.S. corporate sector to get engaged with Africa by consistently engaging through the business councils and so forth.
waxaan u malaynayaa in madaxweyne obama uu la yimid qaab ay ku shaqayn karaan shirkadaha maraykanku si ay u maalgashadaan afrika isagoo colays ka saaray golayaasha ganacsi taasi oo u muuqata in shirkadaha maraykanka laga saaro cabsida ah in ay ku khasaarayaan afrika waana arrin muhiim ah oo uu madaxweynuhu qabtay madaxweyne obama ayaa sidoo kale colays ka saaray dhallinyarada afrika muddadii xilka uu hayey waxaana isaga oo ku sugan kenya sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii uu ka hadlay rajada uu ka qabo dhallinyarada And when it comes to the people of Kenya, particularly the youth, I believe marka la eego shacabka kenya gaar ahaan dhallinyarada waxaan aaminsanahay in waxqabadkoodu aanu xad lahayn fariinta uu madaxweyne obama u gudbiyey dhallinyarada afrika ee rajada xambaarsan ayaa u muuqata mid ka mid ah waxyaabihii ugu weynaa ee uu u qabtay qaaradda afrika sida uu tilmaamayo cali khaan saaju oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda He's shown Africa a, a higher path, and I think he's done this generally. That's been his politics, that he's always lifted people.
wuxuu tusay afrika wadda sare waxaanan u malaynayaa in guud ahaan uu waxqabtay waana siyaasaddiisa isagoo had iyo jeer sare u qaada dadka tusana halka ay gaari karaan sannadkii labadii kun iyo tobankii waxa uu madaxweyne obama hirgeliyey barnaamijka dhallinyarada hogaamiyaasha afrika ee loo yaqaano yaali kaasi oo dhallinyarada qaaradda afrika ee firfircoon u diyaarinaya in ay mustaqbalka qabtaan hogaanka qaaradda waxaana shabakadaasi ku soo biiray laba boqol iyo konton kun oo dhallinyaro ah iyada oo kun dhallinyaro ihina ay dalkan maraykanka gudihiisa tababara ku qaateen jaamacadaha kala duwan ee maraykanka aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre oo noo soo koobayay warbixintii waryaha v o a jiil craig uu noo soo diray halkaad kala socoteenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa shalay ayay ku beegneed maalinta caalamiga ah ee la xisaabtan la'aanta iyo xadgudubyada loo geysto saxaafadda haddaba saxaafadda soomaaliyeed dhibaatooyinka ku dhaca ma tahay kuwo xadgudub ahaan loo geysto mise saxaafadda ayadaa qayb ka ah arrinkaas xubinta doodda ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya brofeor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey isla cabdirashiid cabdirashiid shalay magaalada muqdisho waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda soomaaliyeed marka aad fiiriso dhibaatooyinka ku dhaca mayagaa sabab u ah mase waa wax marka loogu talagalo dadka ama kooxaha kala duwan ay toos u beegsanayaan waa mahadsan tahay colaada adigii bahda v o eda ay dabcan iyo aqoonyahanka doodiga la qaybgalaya dabcan saxaafadda soomaaliyeed tacdiye ka dhan ayaa la kulmaa mar walbaba markii ay shaqooyinkeeda ku guda jiraan dabcanna taas looma aaneyn karo in iyaga ay gacmahooda ku keensadaan qaar ka mida way jiri karaan laakiin badanaa saxafiyiinta soomaaliyeed waa kuwo howlahooda ku guda jira oo dilal loo geysto iyo dhibaatooyin kala duwan iyagoo shaqooyin doorkooda gudanaya dabcan lamana dhihi karo saxafiyiinta soomaaliyeed waa kuwo u nugul in waxyaabahaasi dhibaatada u geysanaya iyaga gacmahooda ay kusoo jiitaan dabcan laakiin cabdirashiid inta badan bahda saxaafadda soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ayagu dhibaatadu qayb weyn ay ku leeyihiin marka inkastoon tababaro badan aysan jirin aqoonta ay ku yartahay dal burbursan ay joogaan marmarka qaar sow tacadiyada sow ayagu gacmahooda kuma samaysan karaan waa maasanta colaadow lama dhihi kara taas dabcan saxaafadda hadda way sii horumareysaa oo sida horeet ma ahan maamul ayaa stationkaas ama xaruntaas warbaahineed ka jira dabcan waxay kale leedahay maamulkaas wixii ka soo baxo in tafatir oo maro in waxyaabo badan la marsiiyo dabcan isla socdaan ma ahan qofkan wuxuu raba inuu halkaas ka sheego tacdiyadan waxay ku imaadaan dabcan colaadow sidaad ka warqabto wax wariyaha isaga lagu arkay amba waxyaabo jira inuu soo bandhigo qofkii waxaas laga sheegayna dabcan inuu dhibsado dhib ay ku noqoto maahan waxyaabo qaldan inay afkooda ay ku sheegayaan maahan laakiin waxyaaba ay sheegayaan ay bulshada u baahanayaan oo qarsoon wax bulshada ka jira sheegayaan ma wax bulshada dhexdooda ka dhacaya ayay sheegayaan haye professor maxamed asalaamu calaykum waxaan salaamayaa bahda fiyoweeda iyo colaad iyo asxaabta kale maxaad ay kasoo qayb gashay uu kamid yahay saxafi kamida ma garanaysaa saxaafadda iyada oo ay shalay ahayd maalintii saxaafadda maalintii tacdiyadda saxafiga anigu ma qabo fikraddaasi laanna waxa weeye horta saxaafaddu waxa weye indhaha dalka ama maxaa muuqaalka ugu horeeya ummaddu ay wax ka aragto ama shacabku hadduu siyaasi yahay iyo haddaanu ahayn iyo haddii uu ka ugu hooseeye yahay intaba waa saxaafaddu ta miidhiyu wax gaadhsiiya ummadda boqolkiiba siddeetan telefishinada iyo saxaafadda haddii la kala qaado qaybtan miidiyaha oo dhan horta waxa weeye ummadda iyaga dhegta wax kaga shuba dadkuna waxay waxay akhristaan idaacadaasun bayna dhegaystaan inta badan soomaalidu waxay sheegaan bayna qaataan run iyo been waxay tahy markaan waxaan leeyahay dhibaato cadiyadan hadda saxafiga gaar ahaan special magaalada soomaaliya dhibaatada wariyayaasha loo geysto saxafiyiinta waxaan qabaa inay inta badan gacmahooda ku samaysteen oo war tafatiran oo aan miisaanayn bay sii daayaan taa awgeed waxa weeye waxa keentayna baan isleeyahay dhibaatada ku dhacaysana horta taasaa keenaysa qodobka labaadna waxaan odhan lahaa saxaafaddu maaha wax uun miidiyaha layska galo waa cilmi la barto horta waxaan odhan lahaa in saxaafadda loo sameeyo maxaa yeede control haddii control la helo waa yaraanaya dhibaatadani marka uu warkan sii daayo wuxuu samaynayaa intaasoo qofaa dhibaato ku dhacay maxaa yeede ama waxaad arkaysaa qaar shakhsiyadda qofka oo meel iska fadhiya maalin dhaweed baan arkayay qaar ka mid a saxaafadda oo gelaya shakhsigaas maxaa yeede wax u gaara oo xataa miidiya kasoo hadlayo laha maxaad aniga saa igu gelaysaa taasina waxaan isleeya waa aqoon daro inkastoo ina wada qabin laakiinse gacmahooda ay horta inta badan ku geystaan ayaan qabaa waaya profesor kuwaa maqlaysaa cabdirashiid wuxuu leeyahay dhalinyarada soomaalida ee saxaafadda ayagaa gacmadooda ku keensanaya maya ani taas ma qabo dabcan waan kasoo horjeedaa aadaan u cambaareyna dabcan waan kasoo horjeedaa toddobiyo labaatankii bishii sebtembar aan kasoo gudubnay dabcan magaalada muqdisho waxaa lagu dilay mid ka mida saxafiyiinta maxalliga ee idaacadaha ee muqdisho ku yaala ka howlgala dabcan saxafiga sidaan la soconno wuxuu soo tabinayay wararka danteer lagu tilmaamo dabcan ama dadka wuxuu kasoo waramayey goobaha danteer dabcan mausan lug ku lahayn siyaasad ma lagu xaglinayna dabcan ama dowladdu inuu wax ka sheegaan boqolyaha kale inuu wax ka sheego marka haddii la dhaho qofkaasoo kaleeto waa la dilay dabcan gacmihiisinu ku keensada ma ahan awlaad runtii in la iska dhintira ma fiicno dabcan saxafiyiinta soomaaliyeed waxay la kulmaan caqabado iyo dhibaatooyin ay ugu horeeyaan in loo cagjugleeyo in la dilo in jirdil loo geysto in waxyaabo badan loo lagu sameeyo iyagoona aysan awalba wax fiican ka helaynin saxaafaddaas ay ku shaqaynayaan bulshadooda inay wax qabtaa maayane saxafiyiinta badanaa waxay ku guda jiraan howlahooda inay u gudbiyaan waxyaabaha qarsoon bulshada soomaaliyeed dabcan marka saxafiyiinta cadiyi kala gidisana loo geystaa marka ma la dhihi karo gacmahooda ay ku keensanayaan mar walba haddaa dhaadid saxaafadii marmar way dhacdaa qaladaad dhaca sooma badanaa ma dhacdo hadda waxaa waqtiyada horeet hadda qaramada midoobe warbixin soo saartay sanadii labada kun laba iyo tobankii waxay sheegtay in soomaaliya lagu dilay kow iyo soddon wariyaal ah dabcan sanadba sanadka ka dambeeya horumaraan sii gaarayna oo waxyaabihii hore inay soo yaraanayaana moodaa isfahanka wariyaasha iyo maamulada dalka ka jirana in uu soo hagaagayo ayaad moodaa wixii horeeto laga soo gudbayo dabcan wada shaqayn fiican ay dhex marto sidaasna ay ku yaraadaan tacadiyada wariyaasha loo geysan jiray
waxaa jirta eh, aan maqlay eh, ama maxaahaydee aan aanu aaminsanahay hadda shalay tole waxaa jirtay maxaahaydee kulan weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kasoo qayb galay oo bahda saxaafadda ku lug lahayd Mhm.
sida maalinta tacdiyadda saxafiga Mhm.
En, arrintaas iyada ah en, horta maanta saxaafadda ka jirta soomaaliya in loo hambaliyeeyo horta way tahay oo waqti adag bay ku jiraan naftooday u horeen laakiin si aanu waxaan dhihi lahaa oo aan taasi barbar dhigi lahaa Mm.
nafdaada intaad u huri lahayd een, ummadda soomaaliyeed ee wax u sheego wax Wax fiican- wanaagsan wax u sheeg.
wanaagsan U sheeg, waxa sida fiican- saxaafadda caalamka oo kale saxaafadda camal.
caalamka oo kale waxa weeye jasuura lasoo marsiiyaa waa lasoo kantaroolaa haddii aydaan haysan xataa dowlad adagoo wax idinka kantaroosha ama jasuuro soo marisa ama ma garanaysaa een, la- la- qa- wadooyinkii ugu habboonaa ee, waxaan odhan lahaa saxafiyiinta ee dhalinyarta hadda soo kacaysa ama kuwa hadda ku jiraba ama kuwa hadda maxay ahayde hore usoo shaqeeyey waxaan odhan lahaa maxay ahayday dhibaatada iyo dilka uu lug bay ku leeyihiin oo sababta ah, ee, afkaartooda ama waxay gudbinayaan iyadoo Ayaga laftigooda.
ayaga lafdooda Siyaasadaha isdiidan.
Siya- ha, siyaasadaha isdiidan matalan laba maamul goboleed ama laba maxay ahayde madaxweyne oo meel kala taagan ayaad war u kala qaadaysaan taasi waxa weeye ninna ma helayo een, ah, marka waxaa lagaa dareemayaa inaad dhinac u batisay kaa kalena wuxuu kaa dareemayaa inaad waxoogaa guul siisay kan kale wuxuu kaa dareemayaa inuu guuldarro aad siisay waxaa la odhan karaa meesha colaad baa ka soo baxaysa hadalkuna inta ah, saxaafiga waxaan u sheegayaa marka waa inaad dhaalixaad ka waa inaad noqoto dhexdhexaad noqotaa hadalku saxaafigu uu dhiibayaa inta uu afkiisa ku jiro oona carabkiisa soo dhaafin ayuunbu horta ayuu yahay amaanadiisa mar hadduu ka baxo Ha.
colaaduu abuuri karaa Hmm.
nabaduu abuuri karaa marka waxaan idin leeyahay marka hore hadda haddaad waqtiyada hore ood hadda soo qaaday oo saxaafaddu aad diffical ay u adkayd oo ay mugdi ahayd oo dhibaata jirtay maanta horumar baa la gaaraya xoogaa tallaaba la qaadaya Ee, macnaha laakiin sameeya- sameeya inaad mar kasta arrin kasta dhexdhexaad ka noqoto way aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xubintaasi dooda gaaban laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanaad kala socoteen haatan waxaad kusoo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydi waxaa stuudiyaha la fadhiya oo inoo soo jeedinaya soona diyaariyey ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada weydii dhakhtarka waxaa martiigu ah dhaktar axmed cabdi cusmaan oo qaabilsan xanuunada dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka ee samakaab ee magaalada muqdisho dhaktar axmed ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena waxaa soomaalidu ay u taqaano laabjeexa kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasheenna qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka waa xaalad timaada marka caashitada ama dheecaanka caloosha uu ku rogmado ee, dhanka cunta mareenka ee, waqti dheer oo uu qofka dareemo astaanta laabjeexa ama biyaha kulul waxaa dhaawac ku yimaada unugyada cunta mareenka haddii ay joogto noqoto laabjeexa waxaa dabc ku yimaada qeybta hoose ee cunta mareenka iyo caloosha iskaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonto in joogto uu u dareemo qofka laabjeexa sidoo kaleeto een, waxaa jirta in ay jiraan sababo kaleeto oo keeni karayo in laabjaha qofka uu dareemo ay ka mid yihiin cunooyinka qaar oo ay ku badan yihiin sida dufanka oo kale kuwa ay ku badan yihiin basasha cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qeyb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjeex sidoo waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjeexa oo ay ka mid tahay bakuur dhadhan dhanaan uu afka uu ka dareemo iyo rabashada macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka boga cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho Waxaan- dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto waan u mahadcelinayaa een, cabdiraxmaan waxaa loo yaqaano een, calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yidhahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa een, ugu badnaan een, afar iyo labaatanka saac ilaa iyo laba jeer Eh, xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo Een, sababta keenta een, in uu saxarada adkaato wa- way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah een, raashino jilcinaya saxarada waxaa dhici karaysa in een, qofkii shaqadii uu la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayn marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin een, calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socodsiiyo laakiin uu xaaladda uu kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo shukri cosoble ah, waxaa joogaa magaalada muqdisho Ah, tiktok waxaa rabay inaa een, su-aal ama uu ii- iiga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oon- oo ah gooryaanka ee, jaardiyaha daawooyin badan waa isticmaalay ilaa haddana ma arkooy wax jaanji ugu imaanayo Een, way mahadsan tahay Een, jardalaan biyaha een, ma ahan horta gooryaan Ee, wuxuu ka tirsan yahay koox noole ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo bortozoid soomaalidana badanaa cudurkan awalba cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan Een, astaamo badan ayaa jirto ee lagu ogaado jaardiska waa waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo shuban lalabo calool majiir mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan ayuu dhacdo in uu xa- xanuunka uu- uusan dareemin Een, waxaa wanaagsan qofka qaba een, xanuunkan bortosoidka in daaweynta ay noqoto mid bii-ada dhan la daaweeyo oo macnaheedu ay tahay qofka inuu hygienkiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu uu dhaqo marka uu raashinka cunayo waxaa kaleeto wanaagsan haddii qoys ka mid a qoyska uu qabo een, macnaha laga helo bortosoidkaasi in gebi ahaan familka oo dhan si si dhammaystiran looga wada daawey si uu u noqdo cudurka mid aan soo noqnoqon marka een, talada aan usoo jeedinaya waxay tahay in een, daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweeyo intaasi waxaa ku dhan weydiye dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo qaabilsan xanuunada dheefshiidka kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee samakaab ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiye intaas haddaan ku dhaafno ibraahim intaanan heesta dabacsan soo qaban bal warkaad gacanta ku hayso
waad mahadsan tahay caasha qaramada midoobe waxay sheegtay in laba boqol iyo soddon iyo sagaal muhaajiriin oo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen galbeedka afrika ay ku dhinteen xeebaha libiya kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay degeen waxaa la sheegayaa wararkuna ay sheegeen in shaqaalaha gurmadka markii ay halkaasi gaareen inta badan dadkaasi lasoo eh, badbaadiyay toddoba iyo labaatan qof ayaa la sheegayaa in shirkaasi ay kasoo badbaadeen
aad baad u mahadsan tahay ibraahim haatanna waa codka fanaanada kaltuun bacdo
jacaylow bawsi iyo anoo balaf kugu maqlo midkaada been iyo run tahay warkagana aan ka bogane jacaylow bawsi iyo anoo balaf kugu maqlo midkaada been iyo run tahay warkagana aan ka bogane markaad bigil ii tuntayeedii baaqde anoo badqaba balaayo xijaabka iyo haddana weheshado burdaha markaad bigil ii tuntayeedii baaqde anoo badqaba balaayo xijaabka iyo haddana weheshado burdaha cibaadada aan badsado badaadana aanan gelin ku berrixin barcado miyaynu isbaran lahayn cibaadada aan badsado badaadana aanan gelin ku berrixin barcado
codkii kartuun bacdo ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale hawada ku kulmi doonana ah nabadgelyo
gadaal gadaal gadaalka bildhasadaay oray uma bara farabdee